waayahay tabni'in lam yata ow xaamilan waxa uu soo ceshaday islaam uur leh dabeedna wuu furay iyadoo uur leh ayuu soo ceshaday dabeedna wuu furay fa bilwadci ayay ku go-aysaa ciddadeedii haddii masalan iyadoo uur leh ayuu soo ceshaday dabeetana wuu furay haddana marka wuxuu leeyahy ciddadii waxay ku dhammaanaysaa ilmaha dhalidiisaas un bay ciddadii kaga wada dhammaanaysaa xeri ciddo mustaqilana way noqon kartaa intaa dambe falow wadacat uma allaqa istanafat wuxuu leeyahay haddaba haddii ay islaantii ay dhasho intuu soo ceshaday ayay dhashay uma allaqa markaasoo haddana furay istanafat markaa ciddo cusub ayay bilaabaysa qiil ba wuxuu leeyahy lam yata haddii aanu intaa ay umushay dabadeed aanay is-aragoon u tegin falaa ciddata calayha ciddo laguma le waxaana la xugminun ciddadeedii inay wadcigii ku goday walow khaalaca haddii uu khulco mawduucatan islaan ay is arkeen uma nakaxaa dabeedna waa guursaday uma wadiya way is arkeen uma dallaqa wuu furay ista'nafat way cusboonaysiin wadakhala fiiha albaqiyatu intii baqiyadee hadhayna way geliyuun waxau sheekhu leeyahay islaan mawduuca macnaha ay is arkeen hayr almawduuca dee way iska baayinaysaa iyadu ina markuu wixiiba dhacee islaan mawduuca ayuu khulcay dabeedna fii asnaa'i ciddatihaa buu guursaday walow khalaca mawduucatan lahu ayuu khulcay oo masalan adduunye ayuu ku furay uma nakaxa iyadoo ay ka ciddo tirsanaysu guursaday uma wadiya dabeed intaa ay is arkeen intaa uu soo dib u soo guursadayna waa is arkeen uma dallaqa wuu furay dabeed ista'nafat ciddo cusub ayay bilaabaysaa ciddo cusub ayay bilaabaysaa oo dee mar haddii uu dib u soo guursaday oo dabe ay is arkeen oo haddana furay furiinkaa wuxuu u bilaabayaa markaas ay u bilaabaysaa ciddo cusub wa dakhala fiiha albaqiya intii baaqiga ahaydee ciddadii hore na tanunbay gudagelaysaa tanunbay gudagelaysaa waxay leeyihin waa isku jinsioo qof qura ayuunba u sugnaaday halkaa waa lagu yar ictiraaday sheekhu waa lagu yar bushieyey waxa la wa dakhala fiiha albaqiya macnaha ciddadii hore dee halkaasay ku dhammaatayba mar haddii intuu khulcay iyadoo ciddo tirsanaysa uu soo guursay nikaaxayo wadigaa ka dambeeyey ayay kuma gooda wax ba ciddo baaqi ahoo kalaba mama jirtee tanun bay bilaabaysa halkaasaa lagu yar ictiraamay faslun fii ciddati xuratin xaa'ilin oo xaamilin waxaa halkan sheekhu naga hadlayaa ciddada gabadha xorta ah ee markaa xaamilada ah ama xaamila ama xaa'ilaa gabadha xorta ah ee aan uurka lahayn ama ta uurka leh ciddatu xuratin gabadh xore ciddadeedu waxa weeye xaa'ilin oon uur lahayn liwafaatin geeri waxay u ciddo tirsan way lam tudaya aan looga tegin be arbacata ashhurin wa cashrata ayaamin bilayaaliha afar bilood iyo toban maalmood habeenadin la socdaan wa amatin addoonna nisfuhaa niskeed wey wain maata can rajciyatin hadduu ka dhintay intaqalad ilaa wafaati bay guri ow baayinin buu ka dhintay filame waxaamilintii uurka lahaydna biwadcihi uurkaa dejintiisa ayuunbay ciddadeedi ku goy bishardihi saabiq maca shardihi saabiq isagoo shardigiisii soo hormarayn u la socdo waxau sheekhu leeyahay ciddada gabadha xorta ah ee weliba aan uurka lahayn ee u ciddo tirsanaysa liwafaatin geeri uciddo tirsanaysa wain lam tuuta walow yaana islaanta aan looba galmoonin ama mid yarba ha ahaad ama mid sabiqababa ha ahaad yaani galmaba aanay labadaa ruux ee kala dhintay aanay dhex marinbe waxay u ciddo tirsanaysaa arbacata ashhurin wa cashrata ayaamin bilayaaliha afar bilood iyo toban maalmood iyo habeenadoodii oo macnaha tii ciddadii xagga dalaaqa gabadha haddaanay ninka is arag oo aan galma dhex marin cidda may jirin laakiin mar hadday geeri tahay walow maanta intay ismehersadeen iyagoon isba salaaminba hadduu maanta gaadhi jiro ama nafduba ka baxdo afar bilood iyo toban habeen ayay markaa ciddo tirsanaysaa ilahi baa hi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan iyo tarabasna bianfusihina arbacata ashrin wacashra waxay u nagaanayaan nafahooda afar bilood iyo toban habeen marka aayaddani waxay nasaxaytii kale waladiina yutawafawna minkum yadaluuna azwaajin wasiyatan liazwaajihim mataacan ila alxawd aa sanadka ahay ayay nasaxday xagga markaa tilaawi ahaan ayuunbay ku horaysaa mooyaane xagga xugun ahaan waxaa dambaysa taa mansuuqada wa amati nisfuhaa addoontii ayada waxay ku ciddo tirsanaysaa iyada niskeed oo ah laba bilood iyo shan maalmood ayay ku ciddo tirsanaysaa waxay leeyihiin masalan waxan gabadhu ay mawdka iyadoona isba arag ay uga ciddo tirsanaysaa waxay leeyihiin xagga furqadan geeridu keentay dee wax xumaanay xagga ninka kagama imanin saa daraaddeed baa markaa inay isu argagixiso ay murugo muujiso firaaqiisa loo faray oo ixdaadka xataa ugu waajibaya laakiin tan mudallaqada ah dee maqsuudka ugu weyn ee laga lahaa waxa weeye dee xaqii zawjka ayuunbaa la ilaalinayay wain maata can rajciyati mu sheekhu uhi hadduu ka dhinto gabadh mudallaqo rajciyo ah isagoo gabadh furay hal dalqa ama laba dalqa ayuu ka dhintay oo ciddo tirsanaysaa inta qalad ilaa wafaatin ilaa ciddati wafaatin ciddatu wafaat bay u guuraysaa oo waxay ciddadeedii isu beddelaysaa afar bilood iyo toban habeen halkii marka hore saddexda quri ka hayd ama saddexda bilood ijmaac ayaasaa loo hayaa ibnu mundir ayaa arrinkaas soo raray marka axkaamtii rajciyadu ay lahayd meesha way ka baxaysaa ciddatu dalaaqna baqiyadiisu waa dhacay markaa nafaqadeedii iyo waxaasoo dhammina meesha way ka baxayaan aw maata can muطallaqatin baa'inin ama wuxuu ka dhintay islaam baa'ina ama khuluc ku baa'intay ama fasaq ku baa'intay ama masala dalaqaadkeedii u dhammeeyey oo ciddo tirsanaysu ka dhintay falaa tantaqilu liciddati wafaat ayadu ciddatu wafaat u guuri mayso maxaa yeelay dee zawjo maaha ciddadii dalaaqa ayay dhammaystiraysaa ixdaadna laguma laha nafaqadiina waa iska yeelanaysaa hadday uur leedahay wain kuna wulaati xamlin faanfiquu alayhina xataa faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun sa ilaahay wa xaamilin wa ciddati xaamilin gabadhii uurka lahayd ciddadeed waxa weeye laga dhintay biwadcihi uurkaa inta ay ka dhalayso bishardihi saabiq maca shardihi saabiq sa shardigiisii hore xamligu inoo soo maray oo ahaa laba shay infisaalu kulli iyo imkaanu nisbati ila almayit hadduu uurkaasi yahay uur meydkana loo nisbaynayo suurtagalta in loo nisbeeya isla markaa dhammaantiina uu soo wada socmo ciddeedii way ku goysaa wawlaatulaxmaali ajaluuna an yadacna xamlahun marka aayadda hore dee tanaa khasisaysa subayca alislaamiya islaantii la odhan jiray markuu ninkeedii ka dhintay ayaa bil markay shan iyo toban cishi joogtay dhashay qad xalalti faankixii man shiti buuri waad xalaalowday ciddaad doonta guurso shan iyo toban cisho kadib ayaanay umushay falow maata haddaba hadduu dhintay sabiyun ayaa can xaamilin ka dhintay fabilaa shuri bay ku ciddo tirsan wakadaa mamsuuxun kaa laga masaxay alaabtiibana waa la mid idan laa yalxaquhu ma haleelaya cala mudabeedaan qaban wayalxaqu majbuuban waa haleelaya kaa laga jira baqiya unhayahu ay xiniyi u hadheen fatactadu bihi way ku ciddo tirsan wakadaa masluulun isna kaa xiniyaa laga siibayna way isna ku ciddo tiirsanayoo baqiya dakaruhu uu dakarkiisa hadhay bihi biwadci alxamliga ayay ku ciddo tirsan cala mudhabi haddaan qaban wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu sabi aan dee waxba dhalaynoo la ogyahay oo shan jir lix jira oo dee wax loo guuriya ayaa can xaamilin islaantiisa urbaabay leeo saasuu kaga dhintay fa bilaa shuri bilay ku ciddo tirsan markaa afar bilood iyo tobankii habeen bay ku ciddo tirsanaysaa maxaa yeelay dee waxaanu idhi xamliga marka ay ku cadadbaxayso islaanta laga dhintay waxaa shardiya imkaanu nisbatihi ilayhi in loo nisbayn karayo maxaa yaqiin ahaan buu dee manfi bay ilmaha liuga yahoon kaa waleelaynin wakadaa loo maata mamsuux kaa dee isna laga masaxay ee aafadu heshay ee dakerkii iyo xiniyiba laga jaray kaasoo markaa islaan ay iska ag joogtayna haddii uu ka dhinto isna biluun bay ku ciddo tirsanne uurkaa ku ciddo tirsan mayso maxaa yeelay idaa laa yalxaqu ma haleelayo buu ku leeyay walaadkiisa cala madhabi ma haleelayo mar haddaanu haleelayna dee waa zinaya meel baasay bay kala timiyeen isaga biluun bay ku ciddo tirsan wayalxaqu buu haddaba yidhi waladkii wuu haleelayaa majbuuban kii markaa isagu usha laga jaraye wa baqiya untayaahu ay hadheen xinyihi oo fatactadu markaa kaa isaga dhimashadiisa iyo masala dee hadduu furaba bihi biwadaci ilxamli dee uurkaa dejintiisa ayuunbay ugu ciddo tirsanay ay ku cadadbaxaysaa maxaa yeelay dee awciyat ilmani ayaa hadhay bay leeyihiin oo xuniyaha ah dakarkana iska aalla un markaa raximka biyaha gaadhsiisa ayuunbu iska ahaa dee markaa bilaa dakarna inay iskaba gaadhaan baa dhici karto wey wakadaa masluulun kaa xuniyaha laga siibay ee baqiya dakaruhu markaa ushu u hadhayna isaguna waa la mid bihi dee biwadci alxamligaasay islaantiisa ku ciddo tirsanaysaa oo ilmahaasina waa haleelayaa cala madhabi haddaan qabanno maxayl waxay leeyihiin dealatljimaaci baa iska baaqia qaarna waxay le ma haleelayo dee wax biyaaibi meesha ma jiraan ma hadday halkaa weelkaasi ka maqan yihin walow allaqa hadduu furo ixdaa imra'atayhi labadiisii islaamood mid ka mida ayuu furay wa maata wuu dhintay bade qabla bayaanin aw tacyiinin buu dhintay bal waa adeegaya fain kaana lam yata haddaanu midkoodna arag ictadataa liwafaati may u ciddo tirsan wakadaa in wadiya hadduu arkayna waa la mid wahumaa dawaata ashhurin ay yihiin aw aqra'in waalaaquna rajciyun uu yahay fain kaana baa'inan hadduu yahay ictadad kullu waaxidatin waxay ku ciddo tirsan bilaktari ka badan min ciddati wafaatin iyo waalaaatin min aqra'iha kulbakeeda badan waciddatu lwafaatina ila lmawti bay ahaatay walaqraa'una min aalaaqi alaaqa ayay ka bilaabmaysaa waxau sheekhu leeyahay halkan nin baa laba islaamood buu qabay xida imra'atayhi labadiisii islaamood buu mida kood furay wuxuu uhi midkiin baa furan ama labadayda islamood mid baan furay buuhi mid mucayano ah ayuu furay wuxu uhi mid baa furan ama mid mubhaa midkood un baa furan buuhi wa maata qabla bayaanin aw tacyiin isagoon markaa markay mucayanada ahaydna caddayn intay ahayd markay mubhamad ahaydna tacyiinaan ku samaynoo dhan waa tan ayuu dhintay dee labadii islaamood midi waxa weeye waa waxay noqonaysaa mid la furay oo iyadu wafaadka way ka horreysay midina wafaadkana ayaa ina ku furantay oo ay dee ugu dhammaato waxaa laga doonayaa dee arbacata ashhurin waa cashrinkii tan kalena dee ama aqraabaa laga doonaya ama ashhur ka yar labadiina ma kala cayina waa isdhex galeen sidee baa la kala odhan dabe wuxuu leeyahy sheekhu fain kaana hadduu yahay qabla mawti lam yata ugu mehersadinu islaamaha eh midnaba ismay arag ictadataa liwafaatin labadooduba geeri ayay u ciddo tirsan oo arbacata ashhurin wa cashrata ayaam ixtiyaad ahaan maxaa yeele mid waliba dee sidaa ay suurtagalu tahay iyadu tii la furay inay noqoto ayaa suurtagala tii uu ka dhintay inay noqoto marka haddii ay masalan tii la furay ay noqoto dee ciddo ma yeelateen haddii ay tii laga dhintay tahayna arbacata ashhurin wa cashran bay yeelan lahayd dee markaa si lagu kala saaraana ma jirto markaa labadoodiiba hala israaciyo uno arbacata ashhurin wa cashran hala tirsadaan waayo ta hore waa taasoo fain kaana lam yada ictadataa liwafaatin taa weeye wakadaa in wadica hadduu labadoodiiba arkayna waa la mid wahumaa dawaata ashhurin ay yihiin kuwa bida ku ciddo tirsanaya labadoodaba wuu arkee labadoodiiba waxay ku ciddo tirsanayaan ashhur oo masala ama waa ais ama waa sagiira markaa dalaaqa ma baayna ma rajic midku doonaba haddee mar hadday bila ku ciddo tirsanayaan ayaguna ciddatu wafaadun bay ciddo tirsanayaan ama aw humaa dawaata aqraa ama labadooduba qur'iyaal bay ku ciddo tirsanayaan wa alaaqu rajci alaaqa ayaa rajci ahaa labadooduba waa dumarkii dawaatulxaydka ahee saddexda qur in ku ciddo tirsan jire alaaqa rajci ah marka aqraadunbuu alaaqu inuu rajci yahay qaydu yahay mid waliba ciddata wafaad ayuunbay ciddo tirsan walow haba suurto gashay inaanu dee kuwaaji ciddatu alaaq ciddatu alaaq inaa mooyaane wax kale inaanay ku waajibin baa suurtagal ha ahaatee haddana ciddatu wafaad bay u ciddo tirsanaysaa ciddatu alaaquna dee ciddatulwafaad way ka yartay markay xagga ashhuurka tahay oo xagga ashhuurka de waa saddex bilood tan kalena waa afar bilood iyo toban habeen daato aqraa qur-iyaalka lafdoodu inay ka yaraadaan baa la arkaayo dee bil kasta xayd iyo duhri kama qaalib noqoto iyada lafdooda saddex bilood bay iska noqotaa inta badan markaa sidaa haba suurto gashe ee oo inay markaa iyadu dee taa mid waliba taa la furay ee saddexda ku ciddo tirsan lahayd haba suurto gashe dee inay tii la faaruqay tahayna waa dhici karto labadoodiiba mar hadday dawaatu ashhur yihiin ama dalaaqu baayin haada ama rajci ha ahaadee ciddatu wafaadu bay ku ciddo tirsanayaan marka dalaaqu ay dawaatu aqraa yihiin dalaaquna rajci yahayna iyaduna waa saas ilagoo inay qur'iyaalku yaraadaan baa la arkaa isla markaa waxaynu tilmaannay inaan rajciyada gabadha rajciya markaa laga dhigay ciddatu wafaad iyada ay guurto marka haddaba wuxuu sheekhu uhi fain kaana baa'inan haddii dalaaqaasi uu ahaa dalaaq baa'ina masalan wuu dhameeyey ictadad kullu waaxidatin mid kastaa waxay ku ciddo tirsan bil agari ka badan min ciddati wafaatin iyo wa alaatati min aqraa'iha mar hadduu dalaaqu baa'in yahay iyaguna dawaatu aqraa' ay yihiin oo dumarkii caadada heli jiray ay yihiin mid kastaa waxay ku ciddo tirsanaysaa bilagari ka badan min ciddati wafaad ciddatu wafaadka oo ah afar bilood iyo toban habeen iyo wa alaatati min aqraa'iha saddexdeedii qur'i ta badan ayuunbay ku ciddo tirsanaysaa hadday qur'iyaalku bataanna qur'iyaalkaasi bay ku ciddo tirsan hadday afarta bilood bataan iyo tobanka habeenoo qur'iyaalka qur'iyaalkaasi bay ku afarta bilood iyo tobanka habeen bay ku ciddo tirsanaysaa maxaa yeelay waxay leeyihin mid kasta waxaa ku waajibtay ciddu ciddo kalena way ku qarsoontay way ku qaldanta marka waxa waajib ah dee inay la timaado si ay yaqiin ahaan uga baxdo yaqiin ahaan si ay ugaga baxdo ilaa hadday tiri anugu tahay wafaadka umaan tirsanaya oo ta kale ay badato waxa laga iyadu inay tahay dee tii la furay hadday tiri anigu tii la furay unbaan noqonaya tii la furay baan noqonayaayo waxaan tirsanaya quriyaalkii waxa laga inay saddex bilood noqdaanoo ay tii laga dhintay inaad tahay markaasi ay yaqiin ahaan ugaga baxdo ayay leeyihiin waxay tirsanaysaa mid waliba ku ciddatana bilaksari min ciddati wafaati iyo waalaatati min aqraa'iha haddaba halkee laga kala bilaabayo ciddat lwafaati min almowt ciddada geerida waxaa laga bilaabaya dhimashada walaqraa wa quriyaalkana min aalaaqi furiinka ayuunbaa laga bilaabay haddii masalan markaa qur'i uu tegey ama laba qur'i baa alaaqi ka tegey dabeetana zawjkii ayaa dhintay marka waxaa laga doonayaa dee inay ku ciddo tirsato ka badan ama ciddatulwafaadkii oo afar bilood iyo tobankii habeena ama quri ama laba qur'i kolba kooda badan waman haaba ka maqnaada ee wanqadaca khabaruhu warkiisu go-o laysa lizawjatihi islaantiisa uma sugna nikaaxu inay guursataa xataa yutayaqana ilaa laga hubsanayo mowtu aw talaaqu ama furitaankiisa wacala alqadiimi qadiim wuxuu leeyahay tarabasu may waxay iska nagaan arbaca siniin afar sannadood ayay nagaanaysaa uma tactadu liwafaatin bay ciddo tirsan watanka cusuukeeday geli way sii guursan falow xakamaa daba wuxuu ihi hadduu xukuman bilqadiimi qaadin baa xukumay nuquduc waa la burinaya xukunkiisa cala ljadiid haddaan qabana fila sax waxau sheekhu leeyahay ninka warkiisii ninka islaantiisii ka maqnaaday wanqadaca khabar warkiisina go-ay meel alla meel jiro maxaa idaacadaa laga baafinayey laysa lizawjati islaantiisii uma sugnaanin nikaaxun inay cid kale iska guursato xataa yutayaqana mowtuhu aw alaaqu inta laga yaqiinsanayo inuu dhintay ama uu furay inta labadaa miduni ka caddaanayso de waa inay iska sabirtaa وعلي علي بن أبي طالب وعلي امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكي حتى يأتيها gabadha ninkeeda la weey waa gabadh la imtixaamay ha iska sabirto oo yaanay guursanin bal inta dee dhimashadiisa iyo wuxuun meesha ay ka soo baxeen maxaa asalku dee waa inay noloshii baaqi tahay yaqiintana darafka raajixa unbaa dee loo jeedayo in la sheegaa wa fi lqadiim tarabasu tatarabas qadiim wuxuu leeyay soo qowlka qadiim may waxay sugaysaa un arbaca siniin afar sannadood markii warkiisa la waayey ha eegto uma tactadu liwafaat dabeetana geeri bay u ciddo tirsanaysaa afar bilood iyo toban watanki way sii guursanaysaa dad oo cumar ayaa saa xukmay bayna marka waxay leeyihiin dee islaantii haddii markaas ninkii uu awood darreeyo ama alaabtaba laga jaro dee waa tii markaas nikaaxii ka baxaysay ee fasaqa qaadanaysa oo istimtaacii baa tegey halkana waa xasilay buu markaa isigu leeyahayo dee kalada araggiisaba la waayena dee waa kasii xag jira kii ag joogay waxba kari waaya ba laga fasaqayay haddaba wuxuu leeyahay sheekhu isaga oo xoojinaya jadiidka falow xakama bilqadiimi qowlkaa qadiimka waxa uu markaa qadiimku sheegay hadduu xukumo oo inay afar sano sugayso dabeedna wafaadkiisa la xukminayo dabeedna guursanayso qaadin baa xukmay nuqida xukmuhu waa la buriya cala jidaada qaban fil asax xayr qiyaas jiliya ayuu khilaafay bay leeyihin maxaa yeelay dee laba masalo oo kale oo khilaaf la-aan dee aan la xukminayn baa jira masala xagga dhaxalka qaybintiisa oo kale cid tidhi afar sanaha lagu qaybiye ma jirto umuwaladadiisii cid tidhi ha ku xorowda afar bilood ma jirto wax faariqo u dhexeeyaana ma jirto iyo nikaax marka waxay leeyihin qiyaas jeliya ayuu markaa khilaafay oo saa daraaddeed baa loo burinaya taanigu wuxuu leeyahay la burin maayo xukunkiisa waa lishubhati lkhilaaf war meesha mar haddii laysku qabtay yaan la burin buu isagu leeyahay asaxa hujadiidkii baa markaa isagu saa kala noqday walow nakaxad haddaba hadday guurso bacda tarabusi walciddati wa bacda alciddati fabaana mayitan wuxuu u caddaaday dabeetana nin dhintay saxa cala aljadiidi haddaan qabno waa saxaya fila sax haddaan qabno waxau sheekhu leeyahay ninkii la waayey ayaa muddadii aynu nidhi hala sugo ayay sugtay iyo intay ciddo tirsatay dabadeed waana intaanay sugnaanin dee dhimashadiisii iyo dareeqiisii toona intay muddo sugtay ayay dabeetana iska ciddo tirsatay fabaana zawju mayitan ninkii mayd buu dhinto waxaa qolaa ka timi waxaa jir meeshaas aanu joognayo halkaasuu ku dhintay saxa nikaaxu cala jadiidi waa ansaxaya sila saxi haddaan qaban nafsul amarka ayuunbaa dee la ictibaarinayaa waxay ka dhigan tahay bay yidhahay masaa shabaad ninku hadduu xoolihii aabihii biyeyso isla uu nool yahay oo dabeedna uu dhimasho uun uu ku caddaado de isaga wixiiba yeeshay nafsul amarkii oo iibkiisaasi waa ansaxayay bay yidhahay tanna waadan taanigu wuxuu leeyahy ma ansaxayo mar haddaan la ogeyn sixada xaal alcaqdi ma ansaxayo haddaba waxaynu nidhi mayitan baynu nidhi waaba nool yahayba waaba ninkii baaba soo degey iyadoo islaantii nin kalana qabo guurkii hore yacni baaqi weeye kan dambena way iska tegayaa laakiin waxaa laga maarmaan ahun inay ciddo tirsato oo ay ka labaad ay ka ciddo tirsato ويجب waxa waajiba alxdaad isbasaasin ayaa waajiba calىa muctadati wafaatin gabadhii wafaadka u ciddo tirsanaysa gerida laa rajciyatin maayo wayustaxabu libaainin waa loo sunaya wa fii qowlina yejibu waaba waajibayaa buu leeyahy waxau sheekhu yidhi kana wuxuu inoo gelaya waxa la dhaha ixdaad waa isbasaasintii ay ruuxa dumar isbasaasinaysay waxau sheekhu yidhi waxa waajiba isbasaasin gabadhii geerida u ciddo tirsanaysa ee laga dhintay inay isbasaasaa waajiba xadii rasuulku sala ala sl uxu uhi laa yuumin liimra'ati laa yaxilu liimra'a u xalaal maha gabadh ilaahay iyo malaakhirka rumaysan an tuxidda calaa mayitin inay nin isu basaasiso qof dhintay isu basaasiso fawqa alaatin saddex cisho wax ka sarreeya ilaa calaa zawjin ninkeedii mooyne arbacata ashhurin wacashar ayay isaga isu basaasinaysa laakiin laa zawja muctada rajciya marka waa tii xaailada ahayd taxaamilada ahayd dee ciddeedu waxay noqonaysaa inta xamligeedu baaqi yahay laakiin zawjada muctadada ee rajciyada ahi ixdaadiyada kuma waajibayo akaru nikaax ayaa dee ku baaqia inkastoo isaga wanaagsan dabayna wayustaxabu libaayin intaa ay kala dhaqaaqeenna iyadana ixdaadki waa isaga wanagsanya khulaca ma keyrkii qowl baa wuxuu leeyahy yejibu ma ixdaadku waaba waajibaya oo dee si tii laga dhintoo kale ayuun bay ka dhigan tahay oo dee nikax bay mid waliba ka ciddo tirsanaysa wa huwa haddaba ixdaadkii tarku lubusi masbuuqin shay la sibaaqiyey ama la rijeeyey xidhashadii wey liziinatin loo rinjeeyey wain khashuna haba adkaaday waqiila waxaa la yaxilu wax xalaala maa subiqa qaslu wixii duntiisa la rinjeeyey uma nusija dabeedna la isku sameeyey wa yubaaxu waxa banaana hayru masbuuqin oo min qudnin iyo wa suufin iyo wa kataanina wakadaa ibriisimun xarigtan waa mitaa saxadan qaban waa masbuuqu la yuqsadu liziinatin iyo shaygaa la rinjeeyey ee la suqeeyee aan ziinahaan looga qastiin waxau sheekhu leeyahay ixdaad haddaad doonaysa isbasaasintaasi min axadda ayuu ka aadee bimacnaa mancina marka waxa uu leeyahay sharci ahaan waxa weeye tarku lubsi masbuuqin liziina inay ka tagto xidhashada shaygii la sibaaqayey ee la rinjiyeeyey ee ziin ahaan iyo qurux ahaan ee loo rinjiyeeyey ee loo midabeeyey xidhashadiisa ayay iskaga tegeysaa wain khashunuu walow khashunaa haba yar adkaado yacni shay adagba shayga masbuuqi ha ahaadee laakiin ma bannaana buu leeyahay shaygaa la qurxiyey ziinada loo qurxiyey qiil baa wuxuu leeyahay yaxilu maa subiqa hasluhu uma nusij waxaa xalaal ah wixii inta duntiisa markii hore la sibaaqeeyey wax la mariyey dabeetana sidaa lagu sameeyey laa talbi laa tulbasu hawban masbuuqan ilaa hawba casbin mooyaane ayaa rasuulku yihi loo xidhi maayo markaas thawb alcasb ayaa waxay dhaheen waa macawse yeman laga keeni jirayoo marka hore ayaa dudiisa la ururinayaayo dabeetana saa la adkaynaya saa la sibaaqaynaya kadib baa dabeetana la isgeligelin la nasjinaya waxaa kaluu sheeku leeya wayubaaxu waxaa la baneeyaa hayru masbuuqin shaygii aan isaga la sibaaqayn way iska baneeyeen min quطnin kaa cudbiga ahaa wasuufin iyo wakataanin waa iyaguna waxaasun maryaa laga sameeyo suufkii markaa dee dhogortay wakataanin isna waa la midun ayagana way iska baneeyeen mar haddaan waxba la gelgelin oo iska caadigoodii yahay walow asal ahaanba ha isaga wanaagsanaadaane iyagu waa iska mubaax oo qofkaa loo diidi maayo wakadaa yubaaxu laa ibriis bnu xariirtii ayana waa loo baneeyaa la sibaaqayn fila sax haddaan qabano maxay le wax ziinaa hoodee kusoo korodhay ma jirto waxaa kaloo iyadana bannaan buu leeya la baneeya masbuuqun laa yuqsadu liziina shaygii masbuuq ah in ziinada loola jeeday sida shaygii madoobaaiyo akhdarkii iyo markaas oo iyaga ziin ahaan inta badan looga qastiin way iska bannaantahy inay xidhataan wayaxrumu waxaa ka xaaraana islaantii ciddo tirsanaysay halyu dahabin wa fidatin xulladii dahabka iyo fidada ee la isku qurxinayay wakadaa luulu-na waa lamid fila sax haddaan qabno jawharkiis wadiibuna waa ka xaaraan fii badanin jidh la udgiyo wa toobin iyo maro wa tacaamin iyo raashin wa kuxlin iyo indhakuushi waqti xaaluna waa ka xaaraan ku indhakuulashay biismidin indhakuushaa madow ilaa lixaajatin dan mooyaane wadaalika mitaalka ramadin waaba bakoradii wasfidaajuna isna waa xaaraan iyo wadumaamun labadaasina waa xaaraan wa khidaabun xinaa'in xinna iyo ismarintii iyo wanaxwihi wixii la mid ahaana iyaguna waa xaaraan waxau sheeku leeyahay ruuxii ciddo tirsanaysay waxaa ka xaaraana xalyu dahabin wa fida macnaha xulladii iyo wixii la isku qurxinaya ee dahabkiiyo fidada ahaa marka ama qaar waaweyn ha ahaadaan ama qaar yaryar midkay doonaanba ha ahaadaane maxaa le rasuulku sala alla alay slm wuxu uhi almutawafa canha zawjuha gabadha ninkeedii laga oobsaday ee ninkeedii ka dhintay xulladii xidhan mayso indha kuulan mayso xinaysama mayso marka xali wuxuu leeyahay sheekh bifarxilxay waiskaani laan xali haddii la yidhaahdo jamcu xuliyin bay noqonaysaa xuli jamaceedii ayaa xaligu noqonayaa laakiin mufradka ayaaba isagu jeeday oo xulli ah ayuu leeyahay wakadaa luluun isna jawhartina waa lamid sida saxi ayana inay isku qurxisaa waxyaalay kale jawharta hayee dhalaalayay iyaguna waa xaaraanoo dee ziino iyo qurux ayaa ku sugan qofkana ziinadan iyo quruxdan ayaa loo diidanaa inay isbasaasho ay muruga ka muuqato ayaa la doonaya sida saxi haddaan qabano waxaa kaloo ka xaaraana buuhi diibun fii badanin wa thawbin udgin ayaa ka xaaraanaya diibkii in jidhkeedii iyo maradeedii ay udgiso waa ka xaaraan maxaa yeele xadiida saxiixayn oo mucadiya laga warinayay ayaa waxay tihi waxaana loo diidi jiray inaanu qof dhintay saddex cisho wax ka badan aanu isu basaasino ilaa ninka mooyaane afar bilood iyo toban cisho inaanu isaga isu basaasino ayaa nala faray waxaa kaloo naloo dii jira inaan indhakuulanno iyo inaan cadar marsanno iyo inaanu maro la sibaaqeeyo oo la calameeyo midaba loo yeelay aan xidhanno waxaa kaloo xaaraana in isticma loo isticmaalo diibka fii tacamin wa kuxlin in loo isticmaalo raashinkii iyo kuxligii indhakuushii in loo isticmaalo iyadana xaaraan bay ka noqonaysaa waxaa kaluu sheekhu leeyahay waqti xaalun biismidin waxaa kaloo ayana ka xaaraana inay ku indhakuulato ismid oo markaa ah indhakuushateedaa madow inay ku indhakuulataa iyaduna ka xaaraan bay noqonaysaa walow yaan wax dibiba aanu ku sugnaanin marka dhagax ayaana laga sameeyey waana dhagax laga sameeyey imidku waa dhagax laga sameeyo indhakuushateeda madow asbihanina waa la yidhaahdaa dee waa sidii umacadiya ay sheegaysay lahayd inaan indhakulanna ayaana loo diiday weliba jamaal iyo ziina ayaa dee isha ugu sugan sidaa daraaddeed ayaa loo diiday ilaa lixaaja dee dani inay timaaddo mooyaanoo indhakuushaa ay dani u timaaddo karramadin masalan waaba dee iyadoo bakoorowdo oo kale oo indha xanuun ku dhaco dabeedna daruur ahaan way ugu bannaan tahay maxaa yeelay xadiid umusalama ayaa wuxuu ahaa rasuulka ayaa u soo galay iyadaoo abisalame dee u basaasanoo ciddadiisii ku jirtaa dabeetna waxaanu ka arkay inay indhaheeda indhakuul yeeshay markaasuu yihi musalamay waxani waa maxay waa sabri bay tidhi indhakuushateeda caday iyagu aan wax adiibkaa lahayn wuxuu dabeedna rasuulku yihi wejiga ayuu wanaajiyaaye ha yeelin ilaa habeenkii mooyaane maalintiina iska masax buu yidhi markaa way u baahnayd bay yidhaahdeen oo halkaa waxaa lagu xambaarayaa inay u baahnayd waxaa kaloo xaaraana buu yaxrum calayh isfiidaajun isfiidaaj ayaa ka xaaraana isfiidaajkuna wuxuu ahaa wax isna laga samayn jiray dhagxaan ayaa laga samayn jiray oo dabeedna wejiga ayay dumarku ku caddayn jireenoo bimacnaa bootarkan oo kale ayuu ahaa markaa isfiidaajun isna waxaa laga samaynayay dhagaxaas cajiibka ah ee bimacnaa bootarka oo kale ahae wejiga lagu caddaynayey kaas ayaa isaguna ka xaraan bimacnaa dee bootarkuunbuu noqonayaa halkeennan wa dumaamun dumaam ayaa isna ka xaaraana dumaamkuna isna waa shay isna cas oo wejiga lagu casaynayo oo la marinayo dhabanka kaasina isna waa ka xaaraan wa khidaabu xinaayin isna waxaa ka xaaraana xinihii inay ismariso ruuxi dumarayo wa naxwi wixii la mid ahaa sida sacfaraankii iyo wixii ayana midabada u samaynayey inay isticmaashaana ka xaaraan weeyaan waxaa la yaaliyaa wixii quruxu keenaya amawdugu keenayay ayaa loo diidayaa wayaxilu waxa xalaala tajmiilu firaashi firaashin firaashkeedii inay qurxiso waa asaasin iyo alaabtii guriga wa tandiifun nadiifin ayaa bannaan inay isku nadiisay biaslin biqasli naxwi ra'sin madaxa iyo wixii la mida inay maydho waqalmin inay ciddihii iska wurto waisaalati wasakhin wasakhdii inay iska suuliso qultu waxaan idhi dhawaabi haddana wayaxilu wa xalaala imtishaatun feedhashadii iyadu waa iska xalaal wa xamaamun iyo xamaamgeliddii in lam yakun haddaanu ahayn halkaa khuruujun muxaram bixid xaaraani haddii aanay jirin waxau sheekhu leeyahay waxaa u bannaan islaantii ciddo tirsanaysay tajmiilu firaashin yacni firaashkeedii inay qurxiso wixii ay ku seexanaysay ama ay ku fadhiisanaysa inay qurxisaa way iska bannaanta wa tajmiila ahaahin dee gurigii markaa alaabtiisa ahaasku waa mataaculbeyt waa alaabta guriga inay alaabta gurigana cusbi ay iska qurxisato ayaa isaga bannaan maxay leey xidaadku dee waa jidhkeeda e ma aha xaggan alaabta iyo waxa ag yaalla waxaa kaloo xalaal ah wayaxilu laha tandiifun nadiifin ayaa u bannaan ay markaa isku nadiifiso biqasli naxwi ra's madaxa iyo wixii la mida maydhitaankeeda iyo jidhkeeda kale inay maydho wa qalmin iyo cidiga guridda iyo waisaalati wasakhin wasakhdii iska suulintiisa iyo maxaa yeelay isagu dee wax ziino ah lama odhan karo taasi waxau nawaawi leeyahay waxa kaloon anugu yidhi waxau xalaal imtishaato yacni islaantii inay iska feedhataa iyadana waa isaga bannaan tahay oo dee aanay ku feedhanin wax saliid ama yacni subag iyo wax duhni ah waa inaanay ku feedhanin oo iyada taa waxay leeyihiin lama ogolo bay leeyihin culimmadu inay markaa waayo dee waxay keenaysaa subkashadaa iyo dhaashashadaa iyo waxay keenaysaa qurux iyo ziino wixii laakiin daruur ahaan loo isticmaalaya iyada way iska bannaan tahay masalan islaamu had iyo gooraane madaxooda subag iyo waxbay ku shubaan marka haddii ay dee baahi iyo iyadoo dawakaaday ku imanayso haddii ay iska dayso daraaddeed ay isu marinaysana way isaga bannaan tahay haddii dee meesha la isku qurxinayana ma bannaana waa xamaamu wayaxilu xamaaman xamaamka geliddiisii ayaa isaguna u bannaan oo markaa dee dumarku inay galaan ay isaga bannaan waa meeshaa lagu maydho waxa uu leeyahay laakiin in lam yakun khuruujun muxaram waa haddii aan meesha aanay ku jirin bixid xaaraani haddaanay ku jirin masalan dee wuxiu markaa meel iskaga dhow iyo wax aynkaasa uu yahay haddii se meesha khuruuj iyo bixid xaraani ay ku jirto uma bannaano xalaalo noqon maayo walow tarakad hadday ka tagto alixdaada isbasaasintii casad islaantii caasiyad ayay noqonaysaa wanqadat ilciddatu ciddadiina way go-aysaa kamaa low faaraqat ilmaskana waaba iyadoo gurigii faaruqday oo ka tagtay oo kale ee walow balaqadhaa hadday soo gaadho alwafaatu dhimashadii bacda almuddati muddadii dabeed bay soo gaadhay kaanad waxaanay saaciidadii munqadiyatan mid go-day walahaa waxa u sugnaaday ixdaadun calaa hayri zawjin inay isu basayso alaaata ayaam saddex maalmood wa taxrumu ziyaadatu dheeraadna waa ka xaram wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu hadday islaantii ka tagtay ixdaadkii waajibka ku ahaa isbasaasintii bay ka tagtay maalintii bay iska bedelatoy wax alla wixii loo diidanaaba isku taag casad gabadhaasi waxay noqonaysaa mid macsiyo samaysay oo ilaahay caasiday ayay noqonaysaa haddii ay og tahay dee waxaan inuu wax waajiba ku yahayoo laga doonayey wanqadat ilcidda ciddadeediina way go-aysaayoo iyadoo cisyaankaa iyo macsiyadaa samaysay ayaa ciddadeediina ay dhammaanaysaa waxay ka dhigan tahay kamaa low faaraqat ilmuctadada almaskana gurigii laydhaha ku ciddo tirsato iyadoo ka baxdo meel kale iska qabataa ayuunbay ka dhigantay si ay taaba ciddadeedu u dhammaanaysay ayuunbay tanna ciddadeedu u dhammaanaysaa walow balaqadhaa alwafaatu hadday dhimashadii soo gaadho ninkeedii inuu dhintay bacda almudda ama masala ama wafaadba may haynana dee furid bay hayd siw meel way kala maqneenoo dabadahaasay joogeenoo iyadoo halkii u fadhido dee oday baan leeyahay lon baa la sowkii beri hore geeriyooday ama sowkii beri hore ku furay ee noo sheegeenna maqashiiyey waana bacdalmudda oo ciddadiiba uga dhama afartii bilood iyo tobankii cishaba dee muddo ka badanba weeye adigu cadadbaxeedii muddo ka badan ayaabuu sii mootanaa intii afartii bilood iyo ay tobankii cisho dhammaadeen ama intii galee cadadbixi kala u dhammaaday ayaa la yidhi ka hor ayuu geeriyooday kaanad munqadiyatan ciddadas waxay noqon mid go-day wax kalena laguma laha ciddadeed markaa ruuxeed maraa waa dhamatay iminka bilow haddaad ogaatay ma walahaa ixdaadun calaa hayri zawj waxay leedahay gabadha inay isu basaasiso ninkeeda cid aan ahayn oo ka dhimatay alaaata ayaam saddex maalmood iyo wax ka yar wataxrumu ziyaadatu dheeraadna waa ka xaaraan inay intaa ka kordhaysaana waa ka xaaraan de xadiidkii ayaa ahaa xalaal uma aha faslun fiihi sukna almuctadati wa mulaasamatiha maskana faraaqihaa firaaqiha halkan wuxuu inooga hadlaya bal gabadhii ciddo tirsanaysay hoy inay yeelanayso in kale iyo inay laasimayso meeshii lagu faaruqay tajibu sukna hooy ayaa u waajibaya iyo meel ay gasho limuctadati alaaqin alaaqtii ka ciddo tirsanaysay walow baa-inin ba hahaatee walow baain walow iyo baa-inin ba hahaatee ama walow baa-inin ba hahaatee ilaa naashidatan taa iyadoo amardiidada samaysay mooyaane walimuctadati wafaatina wuu sugnaaday filahaar haddaan qabo wafaskun fasakhiina limuctada wafaskhin wamuctadati faskhina wuu sugnaaday iyana cala almadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxa u waajibaysa sukna iyo hoy ayaa u waajibaya limuctadati alaaqin tii alaaqa ka ciddo tirsanaysay ama xaylahaata ama xaylahaato midka ama xaamilahaata ama xaylahaata ama mid uur lahaata ama midaan uur lahan yahan walow baa-inin mid baa-inaba ha ahaato oo masalan dee ay u dhammaato ama fasaq ku baayintay ama khuluc ku baayintay ama masalan loo dhameeyey maxaa ila ilaahay baa ihi askinuuhunna min xaysu sakantu laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna ha ka saarina guryaha ayaa ilaahay yidhi hataa waxay yidhahdeen haddii ay rido oo tila waan kaa dhaafay ma dhacaysa bay yidhahdeen maxaa yeelay wixii maalin maalin bay u dhacaysaa ayay u waajibaysaa dee waxaan waajibin sii rididiisuna ayana ma bannaana bay yidhahdeen wuxuu laakiin ka soo reebay taa ciddo tirsanaysa ee maskankii hoyga yeelanaysa ilaa naashiza taa iyadoo amardiidada iyo nushuuska iyo cisyaanka samaysay mooyaane ama intaan la furin ka horba haddii iyadoo firdhada oo gurigiisi iyo amarkiisiiba ka baxday la furo dee hoy ma yeelanayso haddii ay intii ay caadiba ahayd intay ciddada ku jirtay hadday nushuuska samaysana iyadana waa dhacaysa haddii ay se usoo noqoto oy daacadii usoo noqotona xaqu sukna uu usoo noqonaya waxau sheekhu leeyahay waxa kaloo sugnihi iyo hoygii u waajibaya limuctadati wafaatin geeritii u ciddo tirsanaysay filadhari haddaan qabanno hayle fureyca islaan la odhan jiray binta maalik oo saciid alkhudri ay abi saciid alkhudri ay walaalahaayeen ayaa ninkeedii la dilay markaa wuxuu faray inay gurigeedaa fadhido xataa yabluqa alkitaabu ajalah inta ay ka dhammaanayso ciddadeedu afar bilood iyo toban habeen ayay markaa laa ku jirta aaniga adarka horjee wuxuu leeyahay maya hoy male si aanay nafaqaba ulahayn ayaanay dee hoyna ulahayn laakiin wuxuu leeyahay qowlkaa hore dee suknahan iyo hoygan waxaa loo siinayaa ninkana biyihiisii lagu ilaalinayaa oo dee markii ayu dhintay dabadiba taa xifdiga waa loo baahanyay si noloshoo kale laakiin nafaqada iyo dee awood haysashadan iyo markaa maamulkan uu maamulayo ayay ku mudanayso tiina meesha way ka baxda wa faskin wayajibu aydan limuctadati faskin tii faska ku u ciddo tiirsanaysiina ayana waa sugni waa waajibaya ama ceeb ha lagu fasqa ama rida ama islaan cala madhabi haddaan qaba xay nikaax saxiixa ayay ka ciddo tirsanaysaayoo fura iyo kala tag weliba nolol dhexdeedu waxay shabbahday tii markaa la furay oo kale wa tusakanu ama wa tuskanu waxaa la dejin fii maskanin guri ayaa la dejin kaanad fiihi ay ku sugnay cinda alfirqa markii la kala tegey walaysa lizawji iyo wakayrihi uma suga ikhraajuha in laga saaro walaa lahaa khuruuja iyadu inay ka baxdana male waxau sheekhu leeyahay haddaba markaynu nidhi gabadhii hoy ayaa waajibaya waxa fa inamaa tuskanu ama tusakan waxaa la dejinayaa fii maskanin maskan baa la dejin guri uu ninku leeya oo u cunamo kaanat fiihi cinda alfurqa markaa la faaruqay ama geeri ay ku kala tegeen ama wax kale ay ku kala tegeen markaa ay kala dhaqaaqeen ee xidhiirhkoodii go-ay gurigay ku sugnayd ayuunbaa la dejin walaysa lizawji wakayrihi ikhraajuha zawjkii inuu ka saaro iyo cid kala toona in laga saaro ma bannaana walaa lahaa khuruuj inay ka baxdaana ma bannaana hali ciddada xaq ilaahay ayaa dee ku sugan xaqa ilaahayna labadan qofoo iskala raali noqda ku dhici maayo laa tukhrijuuna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaahay baa yidhi ha saarina guryahooda ayana yay ka bixin idinaha ka saara ayana yay ka bixin baa layidhi amarka noocaasa dumarka soomaalidu way iska gees mareenoo naag la furay fadhi uma yaal bay yidhahdeen kuwa kalaaba odhanayeen ama ninkay isku dhejinaysa maxaa meesha sii dhigay doqonta kuwa kalaaba ka saaraya qultu waxaan ihi haddaan nawaawihay walahaa waxa u sugnaaday alkhuruuju bixid fii ciddati wafaat ciddadii geerida wakadaa baayinin tii baayinada ahaydna waa la mide walaha alkhuruuju bixid ayaa u sugnaaday fii ciddati wafaati wakadaa baayinna waa lamid fi nahaari maalintii lishraa'i طacaamin cuntada soo iibsashadiisii wagazlin iyo markaas xadhigii iyo wanaxwi wixii la mida wakadaa leylanna waa la mid inay baxdo ilaa daari jaaratin tay jaarka ahayn daarteed ligazlin ee markaa xaligaas oohidiisii iyo xadiisin sheekadii iyo wanaxwiha wixii la mida bishardi an tarjica laakiin waa la shardiya inay noqoto oo watabiita fii beytiha gurigeedii ay ku barido wa tantaqilu min almaskanina way ka wareegi likhawfin cabsi min hadmin dumiday ka baatay aw qaraqin ama qarquun aw calaa nafsiha bay baqad aw ama ta'adad waxay ku dhib mutay biljiraan aw hum ayagaa bihaa ku dhib mutay adan shadiidan dhib daran wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay nawaawi baa wuxuu leeyahay waxaan idhi islaantii waxay leedahay alkhuruuj fii ciddati wafaat marka laga dhintay ay ciddo tirsanayso inay baxdaabay leedahay wakadaa baayin marka ay baayino tahay ee masalan aan waxba ninkan ugu hadhin ciddadaas mooyaane iyo tii nifikaaxeeda la fasakhay waxay leedahay inay u baxdo maalintii dan oo masalan waa mid kastoo ciddo tirsanaysoo nafaqadeedii aanay waajib ku ahayn ilay ta muctadadii nafaqa may lahayn tabaayinadiina nafaqa may lahayn gabadh kastoo ciddo tirsanayso oo aan nafaqa lahayn aan ninkaa ay faaruqay aan nafaqa ku lahayn waxaa u sugnaaday inay baxdo fi nahaari maalintii lishraa'i طacaam cunto inay soo ibsato wa bayci ghaslin wanaxwi iyo masalan dee xarigay soohda iyo sii iibintiisa iyo naxwi wixii lamida inay dan u baxdo ayay leedahay oo markaa jaabir ayaa wuxuu lahaa habaryartay baa saddex la furayoo dabeedna timir bay soo yar googon jirtay hagaajin jirtay dabeetana nin baa u diido rasuulka ayay u tagtay baxa buu yidhi oo timirtaada iska googooyo hagaajisa waxa laga yaaba inaad wax ka sadaqadaysato ama aada khayr ka samaysee markaa dan waa loo bixi karaa wakadaa saas ayaa oo leedahay inay baxdo leylan habeenkii inay baxdaabay leedahay ilaa daari jaaratin gabadh ay jaar yihiin daarteeda inay u baxdaabay liqaslin dee masalan markaa xadhiggii iyo sidii markaa ay dee kabdaha iyo cawsa iyo la isugu soo wareegi jiray loo samaysan jiray markaa dee xariggaasay ugu soo soohatay iyo xadiidi sheeke iyo wanaxwihima wixii la mida oo masala markaa waheshiga oo kalea bishardi an tarjic wa tabiita fii beytiha waxaase shardiga inay noqoto oo ay gurigeedii barido imaam shaafici iyo bayhaqi ayaa waxay wareeyeen in rag ayaa uxud dagaalkii uxud loodhan jiray ku shahiiday dabeedna dumarkoodii baa waxaan ya rasuul allah dee guryaha iyaga markaanu keli keli ku noqonno waanu baqanaynaaye dabeedna mid baanu aqalkeeda isugu wada tagnay oonu seexanaa ka waran rasuulku dabeed wuxuu idnay inay mid inta isugu tagaan ay sheekaystaan xilliga hurdadu markay tahayna mid waliba ay gurigeedii ku noqoto oo ay barido waa marka aan dee weliba bixidaana aan wax dhibaatay aanay ka soo gaadhaynin waxaa kaluu sheekhu uhi watantaqilu way guuri gabadhiima ciddo tirsanaysay min almaskani gurigii lagu faaruqay ku ciddo tirsanaysay way ka bixi likhawfin min hadmi hadday ka baqatay inuu kuba dumo oo dildilaaco aw qaraqin ama dee waxay uga baqatayba in daadba u soo galo meeshiiba daadiya waxba ka dilaacay aw calaa nafsiha ama nafdeeda ayay dhibaato uga baqatay markaas way ka bixi kartaa aw ta'adad biljiiraan ama jiiraan xun baa meesha ku jiro ayay ku dhibaatomood aw hum bihaa ama ayaga ayaaba dee ku dhib mutay ama ayaga ayaa ku dhib mutay hadday ayagu ku dhib mutaan oy ka fadhii waayna dee waa laga saari adan shadiidan dhibaato daran dan ayaa markaa arrintaa keenaysa laakiin wixii yaraaya dee masala aan dhibaatada badani jirin yar wada hadhadalkii dee cid ka khaaliitaa ma jirta baa la leeyahy u bixi mayso walow intaa qalad hadday guurto ilaa maskanin guri bay guurtay biidni zawji zawjka ogolaanshihiisa ay u guurtay fawajabat ilciddatu baa ay waajibtay qabla wusuuliha intaanay gaadhin ilayhi ictadat bihi cala nas isagay ku ciddo tirsan aw bigayri idnin ayay u baxday fa fil awali kii hore ku ciddo tirsan wakadaa waxaa la mida low adina hadduu idno uma wajabada ay waajibto dee ciddada qabla lkhuruuji bixiddi kahor waxau sheekhu leeyahay hadday gabadhi guurto guri ayay guurtay walow intaqala ilaa maskiin guri kale ay u wareegtay oo beledkii ku sugan biidni zawj ninkaana u idnoo yidhi aqalkan iskaga baxoo kaa kala tag fa wajabat ilcidda ciddadii baa dabeedna waajibtay iyadoo gabadhi waddadii sii haysa ama dalaq ama fasaq ama mawd baa ciddadi ku timi intaanay gurigiiba gaadhin qabla wusuuliha ilayh intaanay gurigii uu idnay inay u wareegto aanay gaadhin ayay kala taggii yimi ictadad bihi kaasay ku ciddo tirsanaysaa kii hore ku ciddadayso cala nasi sida kucad umka haddaan qaban maxaa yeelay dee waxaa la faray inay kaa ku nagaato kii horena waa loo diiday markaa nasku imankii qur-aanka me waa si imaam shaafici umka ku caddeeyey amaa waxay ahayd ow kaana intiqaaluhu min alawali bikayri idmi haddii laakiin ka bixidda guriganay ka baxday ka kale u baxday idan la-aan ay ahayd dabeetana iyadoo kusii socotoon gaadhin baa ciddadii sidii ku timi fa fil awali ka hore ayay ku ciddo tirsanaysaa maxaa yidhaha iyada ayaa dee macsiyo samaysay ee kii hore ha ku noqoto ee walow adina hadduu idna buu ihi gurigaa inay guurto uma wajaba dabeetana ciddadii baa ku waajibtay qabla alkhuruuji intaanay kii hore ka bixin walow alaabtiiba ha urursatee ayana waa kadaalika oo kii horay ku ciddo tirsanaysaa ayaanay weli ka bixin walow adina hadduu idno fil intiqaali gurid ilaa beledin beled guridii hadduu idino faka maskanin gurigi oo kale ayuu la mid noqonaya aw fii safari xajin ayuu idnay safar xaj aw tijaaratin uma wajabat fi ariiq bay ku waajibtay falaha rujuuc noqod bay leedahay walmudiyu ku socodna way leedahay fain madad haddii ay maqsadkeedii ku socoto aqaamad way nagaan liqadaa'i xaajatiha intay danteeda ka dhammaysanayso uma yajibu waxaa ku waajiba arujuucu noqod ayaa ku waajiba litactada albaqiya si ay inta hadhay ugu cido tirsato fi lmaskani gurigii waxau sheekhu leeyahay haddii uu fasaxo fil intiqaali ilaa beledi beled kaleo kii ay deganaayeen aan ahayn buu u fasaxay inay u guurto faka maskanin waxay la mid noqonaysaa un gurigii khilaafkii guriga ku jiray ayuunbay la mid noqonaysaa oo haddii ay idni zawj ugu guurtay ciddadiina intaanay gaadhin ay waajibto way ku ciddo tirsan idan la-aan hadday ahaydna kii horey ku ciddo tirsan yacni kuwii guriga khilaafkii iyo arrimihii soo maray oo kalunba halkana soo gelayeen aw aadina lahaa fii safari xajin safar xaj ayuu uidnayoo yatiidhiiba u gooyeyba ama cumro aw tijaaratin ama tijaaro uma wajabad ciddadii baa dabeedna ku waajibtay fi ariiq fi asnaai ariiq iyadoo waddada jidka kusii jirtaa ciddadii waajibtay falaa ha rujuucu noqod bay leeday inay guriga hore ku noqoto ay ku cidayso walmudiyu safarka inay kusii socotona way leedahay maxaa yeele safarka haddii goyntiisa mashaqa ayaa ku sugan weliba markay beledkii dee ka fogaatayna ayana kaba sii daran haddaba haddaanay noqon ee ay socoto wamadad ay u socoto maqsadkeedii aqaamat liqadaa'i xaajatiha way u nagaanaysaa meesha way usii joogaysaa intay danteeda dhammaysanayso iyadoo aan ka kordhinayn dee xaajada ayuunbaa uun lagu qadaraya o lagu camal falaya uma intay xaajadeeda dhammaysato dabeed yajibu waxaa ku waajiba arujuucu inay noqoto isla markaaba litactada albaqiya inta hadhay si ay gu cuddo tirato fi lmaskani gurigii lagu faaruqay maxaa yila isaga ayaa asal u ah walow kharajad hadday baxdo ilaa gayri daari lma'ruufati daartii lagu yaqaanay midaan ahayn bay u baxdo faallaqa markaasuu furay wa qaala wuxu uhi maa adintu fi lkhuruuji bixidda umaan idmin sudiqa biyamiinihi ayaa lagu xumay walow qaal hadday tahan aqaltani waa dirartay faqaala ule bal adintu maye lixajatin baanu idna sudiqa isagaa yemiintiisa loogu rumayn cala almadhabi haddaan qabanno wa manzilu badawiyatin taa reermiigaa gurigeedii iyo wa baytuhaa aqalkeedii min shacrin timayo waxaa laga sameeyey ka mansili xadariyati tii reer magaalka aqalkeedi buu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay hadday islaantii u baxdo ilaa gayri daari lmaaluufati tii lagu yaqaanay aqalkay deganayd midaan ahayn ayay u baxda mid kale ay gashay faallaqa markaasuu furay waa la isqabto wa qaala wuxu uhi maadintu fi lkhuruuj uma idmin anigu ogolaanshaha ee ku noqo gurigii hore ku cidd ayana waxay tihi mee wuu idmin sudiqa biyamiini isagun baa loodhan dhaaro in aanad u idmin maxaa yidhi asalkii waa cadamul idmin waxaa waajiba markaa inay gurigii lagu yaqaanay ay ku noqotay ku ciddo tirsato hadday se tidhaahda naqaltani waxaad ii idantay waad i rabtay waxaad ii idantay inaan meeshaa u guuro dee halkii baan ku ciddo tirsanaya isla wuxuu uhi maya bal adintu waxaan ku idnay lixaaja inaad meeshaa dan u yar tagto ka soo noqoto markaa ka soo noqo kii hore ku ciddo tirso sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu fimay cala madhabi haddaan qaban maxaa yeele isaga ayaa qasadkiisa iyo doonidiisa isaga ayaa waxau sheekhu leeyay waa manzilu badawiya taa reer miyiga gurigeedii aqalkeedii wa baytuha waa islamidu manzil iyo bayt min shacarin markaa dee suufka iyo dhawarta xolaya waxaa laga sameeyey ama markaa dee aqal soomaaligaasoo kaleba masalan ka mansili xadariyatin wuxuu la mid yahay uun dee gurigaa iyo daarta tireen magaalkaay siday taniba daarta iyo meeshaa lagaga dhintay baa buulkii lagaga dhintayana taa kalena inay u laasimto ayuu tahay haddii dee meeshiiba laga rarto beeshiiba ay hayaanto dee way iskala hayaan min horaa kaga sii hadhi maysa waidaa kaana almaskanu marka uu gurigu yahay lahu mid isagaa u sugnaaday wayaliiqu bihaa iyadana u cunamo tacayana kaasun baa waajibaya walaa yasixu baycuhu iibkiisuna ma ansaxaya ilaa fii ciddati daati ashhur ta bilaha u saaxiibka ciddadeeda mooyaane oo faka mustajir musta'jarin kii la kireeyey oo kale ayuu la mid yahay waqiila waxaa le baailun weeye waxau sheekhu leeyahay haddii gurigan gabadha lagu faaruqay uu milkan lahu isagu iska leeyahay wayaliiqu bihaa iyadana u cunnamo guriga isagaa le waana u cunnamaayo dumarkan la midka waa gurigii la dejin jiray tacayana kaasunbaa waajibaya gabadhii in la daa'imiyo ciddada ku dhammaysato inay iyadu ka baxdaan labadiin isagu ka saaraan lama ogola walaa yasixu baycu iibkiisuna ma ansaxayo intaay gabadhaasi ku ciddo tiirsanayso iibkiisuna ma ansaxayo in ciddadeedu dhammaanin taa aanu ansaxaynaa dee waxa weeye tii ama xamliga ku cido ama aqraada ku ciddo tirsanaysa waayo xilligu dhammaanayabaa xilligay dhammaan lahayd baan la ogeyn xilligii ay dhammaan lahayd ayaan la ogolan aq baa ku tacalluqay ilaa fii ciddati daati ashhurin tii ayadu bilaaw saaxiibka ahayd ee saddex bilood laydaahaydee ama aysad ahayd ama sakiirad ahayd taa ciddadeeda mooyaane oo taa siday noqonaysaa fa ka musta'jarin ka bayci musta'jarin gurigii la kireeyey iibintiisa oo kale ayay noqonaysaa markaa gurigii la kireeyey ma la iibin karayey baa isweydiina baabuljaara ayaynu kusoo marnay laba ayaa loo kala qaadayo haddii ninkii kiraystay un laga iibinayo iyada khilaaf caynkaasi kuma jirin haddii kayrkii laga iibinayana yacni fil adhar way bannaanaydo u ansaxay markaa halkanna qowlka adharka wa mara fi lijaarati sixatu bayci fi ladhar fa baycu maskani lmuctadati kadalik sidaasoo kale weeye oo iyana u ansaxaya iibkiisa ila tan iyada saddex bilood laydaa dee waa la garanayaa xilligii dhammaanaysay laakiin tan iyadoo ama aqraada ku ciddaysay ama xamliga ayaan la garanaya xilligii dhammaanaysay waqiila waxaa la yidhi baycu maskaniha baailun waa baailna culimada qaar baa yidhi ma bannaana waayo ow mustacaaran buu ahaaday midow la ammaanaysiiyey lazimathaa waxaa ku waajibaysaa ciddadii inay ku ciddo tirta fiihi guriga ee fain rajcal muciiru haddaba hadduu ku noqdo walam yarda biujratina aanu ku raalli noqon nuqeed waa la raray wakadaa mustaajaruna waa lamid in qadad ay goday muddatuhu oo ama lahaabuu u sugnaaday gurigii istamarad kaasay ku jira wa talabatil ujra mushqaayadna way dooni waxau sheekhu leeyahay haddii gurigeeni isagu ma lehe waa mustacaaro waa ammaan ahaan baa loo siiya nin baa idhi iska gal lazimathaa fiihi ciddadii waxay ku laazimaysaa gurigaa inay gabadhi ku gudato lazimathaa ciddadii way laazimaysaa fiihi guriga inay ku dhammaysto maxaa yeelay dee galidan iyo hoy ka dhigashadan gurigan lagu ammaanaysiiyey dee waa sidii waxay u sugan tahay oo kale gurigaad lahayd oo kale aayaddii markaa waa soo gashay firjacal muciiru haddaba ninkii ammaanaysiye ba yidhi war reerkaygii baa maqnaayo waa soo galay ka baxa buuli walam yarda biujra waxaa la leeyahy bal ninkii horta loo ciddo laga ciddo tirsanayey waar bal mushqaayad horta ku day ninku dee hadduu markii hore ku ammaanaysiiyey bal intay gabadhu cadaadbaxayso mushqaayad ku day walam yarda biujra mushqaayaddiina kama raalli noqonin nuqirad waa laga rarayo meeshii la helay ugu dhowun baa gabadhii la geyn wakadaa mustaajaruna waa lamid haddii gurigan lagu kala tegey ahaa mid kira ahaa oo inqadad muddatu muddadiisi ay goday oo ninkii maaligga ahaana inuu kiro dambe cusboonaysiyo u diiday kaana waa laga raray ow milkan lahaa guriga ayadaa iska leh gabadhu marka kuwii limaaliha loo guursaday weeyaanoo sho waxoogay bay iska haysato gurigaba iyadaa lahay istamarad gurigii ayadaay way kusii daa'imi oo ciddadii way ku tirsan wa dalabat ilujra ninkiina mushqaayad bay odhan keed imika ila in la kala dhaqaaqayey isagaa laga doonayay inuu intaa guri u kireeye haddaan ka ii ku jiro keen bay leedahay mushqaayadiisii hayla isaga ayay dee sugnadu guudkiisa ayado ujradii ay ku waajibaysa haddii ka saamaxdo mooyaane fa in kaana maskanu nikaaxi haddaba gurigay isku guursadeen hadduu yahay nafiisan mid wanaagsan falow waxau samay annaqlu inuu raro ilaa laayiqin biha mid u cunama aw khasiisan mid liite buuha falaa limtinaac waxay leedahay inay iska diido waxau sheekhu leeyahay guriga ay isku qabeen iyo guri nafiiso aad u wanaagsan oo de intaasoo qolahoo aad u cajo badan ahaa falow waxa u sugnaaday mar haddii la kala dhaqaaqay annaqlu inuu raro ilaa laayiqin biha mid iyadoo u cunamaa dee maqsin yarun meelaha uga doono oo iyadoo u cunama u bannaanya maxaa yale ka nafiiska aadka usii wanaagsan dee waa midaan waajib ahayn maqsin yaroo u cunama inu meelaha uga doonaa buu leeyay aw khasiisan mid liitu ahaayo dee markii hore baa iyadoo ay ay ku raalli noqotay falaal ibtinaac iminka inay tidhaahdo may ma ogoli mar haddaynu kala dhaqaaqno waxaas ina dhex mareen waxaan doonayaa dumarka yara midka aqallada ay galaan baan doonaya sandaqada yar iyo waxaan igala ta xaq bay u leedahay walaysa lahu uma sugnaani musaakaratu inuu la dega uma sugna walaa mudaakalatu inuu usoo galaano ma banaana ee fain kaana fi daari maxramun lahaa maxram iyadoo usugnaaday hadduu ugu jiro mumayizun oo wax kala soocayo dakaru noola aw aman lahu maxramun lahu maxram isagoo usugnaaday unfaadadi ow zawjatun ukhra ama islaan kale ugu jirta oo amatu ow imra'atun ajnabiyatun baa ku jirta taasi wuu iska bannaan yahay buuli waxau sheekhu leeyahay uma sugnaad ninkii dee islaanta ay kala tegey inay ka ciddi tirsanaysay ee aqalkiisii ay soo joog ay hojoogtay musaakaratuha inuu la deganaa uma bannaan walaa mudaakhalatuha daartii ay ku ciddi tirsanaysay inuu galaano uma bannaano